بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والدليل دليلك وحوايه قوله الله hadalkiisii waaye tacaalaa sareeye bismi illaahi araxmaan araxiim waalcasri zamankii ayaan ku dhaartay ina alinsaana bani aadamka lafii khusrin khasaaro dhexdeeda ayuu ku sugan yahay ila aladiina dadkii mooyaane aamanuu rumeeyey wa camiluu camal falay asaalixaati acmaashii wanaagsanayd watawaasaw isku dardaaramay bilxaqi xaq watawaasaw isku dardaaramay bisabri sabar waay musanifku raxmat ullaahi caleyh markii uu soo sheegay in qof kasto waajib ku tahay inuu barto afar masilo oo masilada koowaad ay tahay alcilmu masilada labaadna ay tahay alcamalu bih masalada saddexaadna ay tahay addacwatu ilayh masalada afaraadna ay tahay alsabru cala aladaa fiih ayaa waxaa meeshaani u keenay daliil tusinaayo afartaasi masale inay yihiin waajib waaba asagoo la weydiiyey oo kale sheekhow afar misal ayaad dhahday waajib waaye qof kastoo muslima dushiisii waajib ku ah ayaad dhahday oo maxaa u daliil ah asagoo la yidhaahday oo kale waaye markaas ayaa wuxuu keenay daliilkii masaa-ishii afarta ahaa isaga soo sheegay oo waajib ku ahaayeen qof kastoo muslimka ahlu sunnaha waa manhajkoodii waa saas misale markii ay sheegaan waxay raacinayaan meeshii saaran tahay daliil ah marka wuxuu leeyahay waddaliilu waxa u daliil ah afarta masilo qowluhu ilaahay hadalkiisi tacaalaa sareeye bismi illaahi araxmaani araxiim waalcasri zamanka ayaan ku dhaartay buu leeyahay allah tabaaraka wa tacaala allah ayaa dhaaranayaa waalcasri waa dhaar dhaar waay yaa dhaaranayaa allahu tabaaraka wa tacaala muxuu ku dhaaranayaa makhluuqaadkiisii wax ka mid ah allah waa u bannaan tahay inuu ku dhaarto wixii rabo makhluuqaadkiisii ku dhaarto waa u bannaan tahay bikhilaafi lmakhluuqiin laakiin makhluuqiinta maya allah mooyaane cid kale kuma dhaaran karaan walow nebiba ha ahaadee malagba ha ahaadee weliba ha ahaadee uma banaana laakiin allahu tabaaraka wa tacala wixii raba ku dhaaranayaa wuxuu leeyahay marka walcasri ayaan ku dhaartay buu leeyahay allah tabaaraka wa tacaala alcasra wixii loola jeedo culimmadu ay isu khilaafsan yihiin waxaan sheegaynaa afar gool in lasoo khilaafsan yahay markii lasoo khilaasayo qora walcasri wixii laga wado casrigaas wa wixii laga wado ay culimadu isu khilaafsan yihiin aqwaal farac badana ku jirto haddii aan sheegno khulaasadoodii ama soo gaabino afar ayaa ku jirto qolka koowaad waxaa la dhahay ama kaga cabiraysaa qiila waxaa la dhahay hee salaatu lcasri waay casarka la sheegaayo casriga la sheegaayo oo alla ku dhaartay waa salaatu lcasri casarka salaadiisiisa oo salaada casarka aan dukanayno oo la yaqaano ayaa laga wadaa waa la yidhi kowa labo wa qiila addahru waxaa la yidhi zaman waayo wa qiila addahru dahr al dahru alif lam daal ha ra addahru oo laga wado zaman zamanka waay oo habeenkii iyo maalinta iyo wixii dhexdhacayo dhexdooda dhacayo ayaa laga wadaa zamanka dahrig wa qiila saddex waay wa qiila casru nabiyi sala allahu alayh waala alihi wasalama waxaa laga wadaa zamankii nebiga casru nubuwa waqiila hee casru nabiyi sala allahu alayhi waala alihi wasalama casrigi li sheegaya allah ku dhaartay oo suurat lcasriga ku dhaartay waxaa waaye wa casru nabiyi sal la alay slam zamankii nebiga waay casru nubuwa waay afar waqiila casru cumri linsaan insaanka cumrigiisii zamankiisii waay intii oo qofka noolaanayo laga wadaa qofka noloshiisi intii isaga noo isaga nool yahay casru cumri linsaani casru cumri alinsaan cumri cayn miim ra cumri alinsaan afartaasi ayaa laisku khilaafsan yahay kii loola jeedo meeshaani alcasriga wاlraajixu addahru waay kan labaad waay in wاlraajixu addahru casr maxaa laga wadaa addahru dahr maxaa waay zamanka waay arrinkaasina waxaa rajaxay ibnu jariir الطabri imaam اlmufasiriin ibnu jariir aلطabri imaam اlmufasiriin sidaasa ansaxa haddaba allah wuxuu leeyahay marka walcasri zamankii ayaan ku dhaartay ina alinsaana la fii khusrin way walcasri waa dhaar soo ma dhaarta waxay u baahan tahay jawaab wax la yidhaahdo ilaahay baan ku dhaartay markii aad dhahdo hee wixii aad ilaahay uga dhaartay ayaa dhigta loo raaricinaya soo ma war ninka waa dhaartaye wuxuu rabaa inuu sameeyo wuxuu rabaa inuu dhaho waa dhaartayba ninkii ilaahay baan ku dhaartay hee maxaa dhiman jawaabtii wixii isaga samayn lahaa soo ma ha ilaahay waa dhaartaye awa jawaabtii jawaabtu waxaa waaye ina alinsaana lafii khusrin waay waa jawaabtii ina alinsaana bani aadamka kulligiisii waay kulligiisii jinsigiisii oo dhan waay labi dhedeg ina alinsaana insaankii oo dhan hee lafii khusrin waay khasaaro lafii khusrin ay lafii khasaaratin khasaaro ayuu ku dhex jiraa khasaaro dhexdeeda ayuu ku dhex jiraa khasaaradii maa laga dhigay guri lagu jiro gudahiisa insaankii oo dhan muxuu ku jiraa guri oo ah guri khasaaro guri khasaaro ku jiraa ilaa wixii laga soo reebo afar sifo qofkii laga helay mooyaane waay waa tana afartan sifona ilaahay baa soo reebay afartan sifo mooyaane wixii afartan ka soo haray maxay ku jiraan khasaaray ku jiraan adduun khasaaray ku jiraan aakhirana khasaaray galayaan khasaare aakhirana naar waa ilahay ka magan gaalay haddaba afara laga soo reebayaa afartan haddii adiga iska raadi afartan la soo reebee oo khasaarada ka baxsan adiga iska raadi ama ku jirta adi haddii iska waayso hagga gashay gurigii khasaarada ku jirta ka bax haddii afartan iska heshayna khasaare waa ka badbaaday ilaa ka dhimanayso insha allah ilaa afartan soo socota mooyaane marka sifa laga helay wixii afartan aan ahayn ilaa waxba laga soo reebay ilaa waxba soo reebaysa soo maa sidatana yihahda waxba soo cisreebaysa wixii hore ka soo reebaysa wax culamadu waxay u yaqaanaan alistithnaau micyaaru lcumuum wax la dhahayo alistithnaau hee micyaaru lcumuum istithnaha cumuum miisaankiis waaye istithnaha markii aada soo reebto waxba istithna markii aada la timaado waxba soo reebatay wixii istithnahaas aada soo reebtay mooyaane wixii kale intee ku jiraan wixii aada soo reebtay hee mooyaane wixii kale meesha ku jirana ku jiraan haddii insaankii hagee ku jira dhammaantiis khasaaro inuu insaanka afartan mooyaane insaanka kale inay khasaaro ku jiro xagee ka fahanay istitnaa oo waa ka awe ila aladiina waay ila aladiina kaasaa soo reebay qoladii mooyaane wixii kale cumuumkii ay ku jiraan khasaaradii ah alistithnaa micyaar lcumuum way haddaba maxay yihiin qolada markii lasoo reebay kuwaan waa fiiri ila aladiina qoladii mooyaane qoladii mooyaane maxaa waay marka ayaga hee khasaaradii kuma jiraan waay waa laga soo bixiyey aamanuu rumeeyey maxay rumaynayaan aamanuu waxaa ku jiro arkaanu liimaan oo dhan way ku jirtaa arkaan limaan meeq waay lix soma lixdayba way ku jiraan aamanu way ku jiraan ila aladiina qoladii mooyaane aamanuu rumeeyey qoladii rumaysay mooyaane oo iimaan laga helay arkaan iimaan laga helay mooyaane waay aamanuu ayaa meeshan la dhahay musanifkana wuxuu u keenay masale kasto inay daliilkeeda aayaddan ama suuraddan ay ku jirto kuwa kale ka dambe aamanuu way ku caddahay laakiin aamanuu iimaana lagu sheegay meeshani waxaanu rabaa inuu u daliishado isagana masaladii hore maxay ahayday alcilmu waay ha cilmi meeshan kuma jira saa daliil ugu tahay oo musanifku u daliishaday aamanuu cilmigii see ugu daliishaday aaman ila aladiina aamanuu waxay daliil u tahay alcilmu waay masaladii koowaad alcilmu ahayday saa daliil ugu tahay marka aamanuu iimaana meeshan la sheegay culimadu waxay dhahaan qora laa yakunu liana aliimaana laa yakunu ilaa bacda alcilmi intaas le waay wax badan ma aha liana aliimaana laa yakunu ilaa bacda alcilmi waa soo baxaysaa daliilkii marka maxaa laga wadaa saas maxaa yeel liana aliimaana iimaanka laa yakuunu ma ahaanayo ilaa bacda alcilmi cilmi kadib mooyaane markii aad lagu leeyahay waxaan waan rumeeyey ama aad dhahdo waxaan waan rumeeyey adigoo wixii aad aqoon u yeelanid ma rumayn kartaa maba taqaanidba maba maqlinba see ku rumaynaysaa sidiisiiba iimaanku waxaa imaanaya wuxuu imaanayaa bacda alcilmi wixii markii aad ogaato ayaa rumaynaysaa daliilkii marka see ugu jira ma la fahmin saasa ugu jira marka لأن الإيمان لا يكون إلا بعد العلم إذا دليل waa ku caddahay soo maha iimaankana wuxuu ku jiraa kow ka yahay waxyaabihii khasaarada qofka ka badbaadinayo wixii qofka khasaarada ka badbaadinayana inuu barto maxaa waay xukunkeed waajib way dee wacamiluu shaqeeyey camal falay aلصaalixaati camal wanaagsan camal wanaagsan he camal falay waay wacamilu saalixaati hagga daliilu tahay alcamalu bihi masladii labaad waay wacamilu saalixaati waxay daliilu tahay alcamalu bihi walcamalu bihi masladii labaad ay daliilu tahay waa ku caddahay soo ma wacamiluu asaalixaati shaqee camalka wanaagsan qofku muxuu ku badbaadinayaa muxuu ka bixinayaa khasaaradii wixii qofka khasaarada ka bixinayan maxaa waajibka waa inuu barto waajibay soo maa waajib watawaasow isku dardaarmay bilxaqi xaq isku dardaarmay xaggee daliilu tahay addacwatu ilay qaarkooda qaarka kale u dardaaramay xaqa waay watawaasow isku dardaaramay bilxaqi xaq isku dardaaramay bilxaqi maxaa laga wadaa waxaa ku sugan addacwatu ilayhi damiirkaasi meeshii loo celinaayey in loo celiyo ayaa ku sugan masu soconaa addacwatu ilayhi damiirkaasi haggee loo celinaayey laba meelood soo maha addacwatu ilayhi oo ah ilaa tawxiid illaahi wa daacatihi tan haddii marka addacwatu ilayhi ilaa tawxiid illahi wa daacati la dhahaayay bilxaqi maxaa waaya iskugu dardaarmay ilaa tawxiid illaahi wa daacatihi dheh ama bilxaqi in la yidhaahdo addacwatu ilayhi haggee la celinayay alcamalu bilcilmi soo maha bilxaqi mayse maa laga wadaa aliimaanu walcamalu asaalix ti way tii hore meeshii aad u celiso ayaa bilxaqina u celinaysa bilxaqi labada isaga ka horreysay lasoo sheegay ayaa waay waxyaaba xaqa la sheegaayo labadaas way labadaas isku dardaarmay waay maxay yihiin labada alimaanu walcamal alcilmu walcamal waay ma la fahmin watawaasow isku dardaarmay bisabri sabr waay sabr hee isku dardaarmay xagee daliilu tahay الصبر على الأذى فيه وقعد يسمى الصبر على الأذى فيه الدليل تهي الصبر كل حكمي دي وحياها قف خسارة كبت بعدنا إنه برطن وواجب إنه الصبر وواجب إذن إنه الصبر وواجب صبر كنا وحكمي دي هي الصبر سمة الأنبياء والصالحين sidiisiib wاsabru ama lana sabra hee qora lana الsabra simat اlanbiyaai wالsaalixiin lana sabra asabr sima siin miim ta marbuuط ah marbuuط haddii aadan aqoonin hee tagaab ta dheer iyo tagaab ma dhihin jirno tagaab waay sima siin iyo miim iyo tagaab waay asabru simatu alanbiyaai wasaalixiin sideedab waxaad ogaataa sabarka calaamadda ambiyada iyo dadka saalixiinta ah calaamadoodii waay sima waa calaamo calaamo waay dadkii sabrana ilaahay ajarkoodii xisaab la-aan ayaa siinayaa ilahi wuxuu leeyahay inamaa yuwafa saabiruuna ajrahum biayri xisaab inamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bigayri xisaab inamaa in kale ma ahan si kaleba ma ahan waa adaat lxasri layihahdaa warku waxaa waay markii lasoo duuduubo ku kooban yahay he yuwafaa waa loo oofinayaa asaabiruun dadka sabrayaan ajrahum ajarkooda ayaa loo oofinayaa biayri xisaab xisaab la-aan alla mooyaane cid kale og ma laha saabiriinta hee ajarkii la siinayo sabarkan wuxuu qiismaa saddex qora wax yar le waayo wاsabr yanqasimu ilaa alaaثati aqsaam wاsabru yanqasimu ilaa ilay alaaثati tagab ah aqsaamin mim aqsaamin way mim he hoosta lama lama laba shaga laga saarayo min nuun ha ku darin aqsaamin wsabr yanqasim ilaa alaaثati aqsaam kow sabarku wuxuu gismaa saddex qiibood kow dheh waaxid ama hal ama alif kow sabrun cala alma'muuri sabrun cala alma'muuri labo sabrun can ilmaxduuri sabrun can almaxduuri bida da waya bidai way can ilmax almaxduuri saddex sabrun cala almaqduuri sabrun cala almaqduuri saddexdaas wa kow sabrun cala alma'muuri sabr oo lagu sabraayo cala alma'muuri wixii lisfaray korkiisi waay kii lisfaray korkiisii oo ah daacada ilaahay waay wixii lagu amray oo daaco alla ah samayntiisii inaad ku sabartid waay sabrun cala alma'muuri waay kii las amray waay calaa calay oo alma'muuri ma'muuri alifa lagu daada ma hamze muuri labo sabrun can ilmaxduuri sabrun waa sabr midka labaad maxaa laga sabraa can ilmaxduuri kii la diiday xaggiisii laga sabro hadalka joojiya hadlaayo hadal mamnuuc waay sabrun waa in la sabro waay kan labaad maxaa laga sabraa can way alaamaya can can ilmaxduuri almaxduur waa midka la diiday waay wixii la diiday in laga sabro xaggoodii ha samayn wixii las dhahay hee inaad ka sabartid iska dhaaftid aad ka sabarto ilaahay dartiis aad ugu istaagto waxaan ha samayn ka joog ka sabar nafta haddii jeceshahay hataa wixii haddii wax la diiday ay yihiin ka joog nafta waxyaabaha badan shahwaadkeeda waad ka jeceshahay soo ma waa in laga reebo haddii xaaran ay yihiin loo diiday ka sabar maxduur sida sabrun cala almaqduuri in la sabro oo kan saddexaad waa waaye sabr way lagu sabro cala almaqduuri kii la qadaray dushiisii oo dhib ah dhibki ilaahay kuu qadaray haddii kugu dhaco inaad ku sabartid waay waa qadar waa ku qoran yihiin marna kuma dhaafi lahayn qadarki ilaahay kuu qadaray oo dhibkan kugu kugu dhacay hee nafta dhibsanaysa kugu dhacay inaad ku sabartid waay ama wax yar ha ahaadaan wax nafta dhibsanayso ama wax weyn ha ahaadaan ama wax dhaha ha ahaadaan inaad ku sabartid waay saddexdiisii nooc qoladii hee isku dardaarantay ayaa soo galaysa saddexdaa si hal aayada lagu kulmiyey ama ka badan laakiin hal ayaan uga gaaban soo qaadanaynaa saddexdan waxaa lagu kulmiyey waxaa kulminaysa hal aayad qur-aanka ka mid ah qawluhu tacaalaa can luqmaan yaa bunaya aqimi الsalaa wamur biاlmacruuf wanha can اlmunkar wاصbir calaa maa asaabak ina dalika min cazmi اlumuur aayaddaasa saddexdiiba lagu sheegay ilaahay wuxuu leeyahay isagoo ka waramayo luqmaan xaggiisii wiilkiisii isagoo la hadlayo yaa bunaya wiilkaygiiow oo yar wiil yarowgaygiiow waay qof kastoo wiilkiisii haddii uu weyn yahay hadda waa la yar yahay wiilkiisay soo ma yaa bunaya wiilkaygiow hee aqimi salaa salaad oog salaad oog wa duko wamur far dadka bilmacruufi wanaag wixii fiican dadka u sheeg far wanha reeb dadka can ilmunkari wixii xun oo qaldan hee ka reeb dadka wasbir ku sabr calaa maa asaabaka wixii ku asiibo dushiisiina ku sabar oo qadar alla ah musiibo ah ina dalika kaas hee qadarka in lagu sabra min cazmi lumuuri ay ka mid tahay arrimaha mideeda loo qisday ama la go-aamiyey ay ka mid tahay saddexdii xaggee kaga jiraan aayaddaani midka koowaad sabarka muxuu ahaa sabrun cala alma'muuri waxay aayadda kaga jirtaa aqimi asalaata wamur bilmacruuf amar waay soo maha ma'muur waay salaada duko amar waay macruufka far amar waay daliilkiis waa kaa kan labaad muxuu ahaa asabr sabrun can ilmaxduur daliilkeed waxaa waaye wanha can ilmunkar waay munkarka ka joog dadka ka celi qofku munkarka markii reebaayo koow yaa ugu horreeyay inuu ka reebo asaga nafsadiisii waay wixii munkar ah nafta hab ha jecelaatee u diid waay ka sabr ka sabr waay wanha reeb naftaada iyo keyrkaadiiba ka reeb can ilmunkari wixii qaldan munkar ah sabrun can ilmaxduuri waay xaggiisa ka sabr kan u dambe muxuu ahaa sabrun cala almaqduuri daliilkeeda waxaa waaya aayadda wasbir calaa maa asaabak wixii kugu dhaco musiibo ah ku sabr ina dalika min cazmi alumuur qaala ashaaficiyu wallahu subxana wa tacala aclam